barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah shan iyo tobanka bisha maarj sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin aan idinkaga hayno weeraro ka dhacay masaajido ku yaala dalkaasi new zealand sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku eegi doono barashada dhaqankii hore ee dhallinyarada maanta
muhiimadda dhaqanka lagu baran kara waxa weeye aniga aragtidayda in jaamacadaha hadda waddanka jaamacadaha ka jira iskuullaha ka jira in manhaj dhaqanka ka hadlaya waa in jaamacadaha lagu soo daro oo lagaga hadlo oo lagu dhigo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan sagaal iyo afartan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ku dhowaad labaatan kalena ay dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay weerareen laba masaajido oo ku yaala dalka new zealand marka uu weerarka dhacayay ayaa waxay ahayd xilligii salaada jimcaha sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ah mid ka mid ah ragga fuliyey weerarkan oo ka dhacay magaalada christchurch ayaa sidoo si toos ah oo muuqaal ah uga tabiyey facebook isaga oo xambaareynaya dadka muhaajiriinta ah oo uu ugu yeeray duulaan dadka masjidka ku tukanaya ayaa iyaga oo dhintay ama dhaawac ah waxa ay daadsanaayeen dhulka sida ka muuqatay muuqaalka uu baahiyey ninka weerarka fuliyey booliska ayaa sheegay in afar koob iyo afartan qof lagu dilay masaajidka alnuur halka toddoba kale ay ku dhinteen masjid ku yaala xaafadda linwood iyada oo qof kalena uu isbitaalka ku geeriyooday faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan mid ka mid a madaxda sare ee talibaan ayaa sheegay in wadahadallada dhex marayay iyaga iyo maraykanka horumar fiican laga gaaray waxaana uu intaas ku daray inuu rajaynayo soo afjaridda dagaalka daba dheeraaday ee dalkaasi afghanistan oo siddeed iyo toban sanno socday sheekh cabdulqani baraader oo ah ku-xigeenka jabhadda talibaan islamarkaana hogaaminayay wadaxaajoodkii ka socday dalka qatar ayaa hadalkan ka sheegay idaacad u wariyayaasha kula wadaagay halka ay wax marayaan
sida aad warkii ku maqasheen sagaal iyo afartan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ku dhowaad labaatan kalena ay dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay weerareen laba masaajid oo ku yaala dalka new zealand waxaa hadda khadka dalka australia si toos ah ugu jira weriye ibraahim cumar baaf oo ah saxafi degan dalka australia si dhowna ula socday weerarkaasi ibraahim waxaa kula hadlaya nuur bukhaari ee duhur wanaagsan marka hore xaggiina kolley waxaan filayaa inay ka duwan tahay saacadoya bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyey ee weeraradaasi ay ku dhinteen dadkaasi tirada badan
habeen wanaagsan bukhaari dhankayga runtii maanta xilli saacadda magaalada christchurch ee dalka new zealand ay ku deegneed kowdii iyo qadar afartan daqiiqo salaadii khudbadana loo diyaar garoobay ayaa ninkan soo galay ku hubaysan qoriga darandooriga u dhaca islamarkaana bilaabay rasaasayn dadkii meesha ku jiray boqolaal qof ayaa masjidka ku jirtay dabcan dadkii waa kala carareen laakiin intii socon weysay iyo intii kaleba ayuu la gaaray afartan iyo sagaal qof ayaa hadda dhimashadu ay maraysaa dhaawacyo aad u fara badan ayaa jira oo cisbitaalada dalkaasi ku jira dadka dhintay dabcan waxaa ku jira saddex soomaaliya oo uu ka mid yahay wiil yar oo afar sano jir ah afartii sano toddobaad ayaa ugu dhiman sida la ii sheegay aabihiina uu ku dhaawacmay goobtaasi khasaaruhu aad ayuu u badan yahay nuur
waa garta marka ma hal qof ayaa weerarka qaaday mise dhowr qof ayaa weerarka qaaday
weerarka sida booliisku ay sheegeen waa weerar is- isla xiriira buu ahaa labada masaajid hal mar ayay ka bilaabatay laakiin masjidkan oo aniguba horey oo u tagay ee, kol aan booqday ee, magaaladaas crashcharge oo ah masjid aada u weyn oo qadiimi ah oo muslimiinta inta badanna ay kaas aada ugu dukadaan ayay ahayd kan dhibaatada weyn oo ka dhacday oo soomaaliduna xaafadahooda uu- uu uu ka agdhow yahay masjidka marka ee, tirada dadka ku dhintay ee dalalka ay u kala dhasheen ilaa iyo hadda ma la sheegin
lama sheegin eh, laakiin dabcan eh, dadku ba australian bay wataan oo australian hadda eh, laakiin originkooda soomaali asian oo bakistan iyo bangaladesh iyo singapurian iyo dadka muslimiinta ahayd degan magaaladaasi ayay u badan yihiin marka kolley eh, ra-iisul wasaaraha australia ayaa beri booqan doonta Eh, waa qayb kale oo new zealand new zealand laba qayb weeye waqooyi iyo koonfur weeye oo laba jasiiradood ah jasiiradda dhibaatada ka dhacday waa jasiiradda la yidhaahdo crashcharge oo dhanka koonfureed ah waana meesha soomaalida intooda badan ay degan yihiin dabcan eh, khasaaruhu aad ayuu u badan yahay nuur waa gartay marka ee, een, ka waran ee, hadda ee, booliiska iyo madaxda new zealand iyo falcelinta ilaa iyo iminka ay ka sameeyeen weerarkan Eh, falcelinta ay sameeyeen dabcan waxay sheegeen inay xireen afar qof oo lagu tuhumayo weerarkaas inay lug ku lahaayeen oo mid dumari ay tahay laakiin ninka een, eh, dhibaatadan geystay ayaa waxa isagu u dhashay sida la sheegay eh, dalkan aan ku suganahay australia waxna uu ka baxay eh, tuulo ama magaalo yar oo ku taala eh, gobolka la yidhaahdo new south wales Eh, marka waa ninka waa nin sida la sheegay waa australian En, eh, marka eh, ilaa hadda laakiin afarta qof ay qabteen qaybtooda ma aysan sheegin iyo qaabka ay xiriirka ula leeyihiin en, dhibaatada halkaasi ka dhacday Eh, muslimiinta ku nool australia eh, gaar ahaan magaalada melbourne hadda aniga aan ku suganahay eh, dabcan waxa ay bilaabeen cabsi oo oo masaajida iyo dugsiyada iyo meelaha kale oo xarumaha islaamiga ah Eh, waxaana dhici karta in maalmaha soo aadan oo beri ay ugu horeysa in imaamyada eh, eh, dalkan australia gaar ahaan gobolkan victoria ay ka hadlaan arrimaha noocaas oo kale ugu dambeyntii ninkani ma nin hore loogu yaqaanay ee, maaragtay ficiladan argagixisnimada ah ayuu ahaa ma- maxaa laga ogyahay ninkani
weli lama sheegin eh, booliiska baaritaan ayay wadaan Eh, waxaana ka warsugaynaa en, booliiska go-aanka ugu dambeeya ay qaataan iyo iyo baaritaankooda markuu dhammaado ay la wadaagaan warbaahinta aad ayaa u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa weriye ibraahim cumar baafe oo si toos ah khadka dalka austraaliya ugu jiray ibraahim waad mahadsan tahay Eh, wixii kusoo kordhan dhegeystayaal dhacdadaasi ka dhacday dalkaasi new zealand waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba allah u naxariista intii weerarkaasi ku dhimatay waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood ku soo diyaariyey cabdikariin ol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka dhaqanka ayaan toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa haddii rabaraalli ka dhigo sida jiilasha cusub ee aqooyahanka dhallinyaradu ay uga hadlayaan in dhaqanka hore lasoo nooleeyo sidoo kalena la ilaaliyo waxyaabaha soo jireenka ah ee dadka soomaaliyeed ee caanka ku ahaayeen waxaana arrimaha sida weyn ee dhallinyarada uga hadleen ayaa waxaa ka mid ah sidii loo ixtiraami jiray haweenka iyo waxyaabaha dhaqanka u asalka oo ay ka mid yihiin gabayada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ayaa waxaa marti noogu ah jaamac cabdiweli cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool ka warramaya waxyaabaha ugu muhiimsan waa mahadsan tahay cabdikariin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya adiga iyo tiimkaaga v o a marka la doonayo in dhaqanka la baro ilmaha waa in aabihii ama faamiligiisa waa inuu ka bartaa dhaqanka aabbaha iyo hooyaduna inay ilmaha baraan dhaqanka oo wax muhiima bulshadu waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye dhaqanka ay leeyihiin inay ilaashadaan waxyaalaha lagu ilaalin karana waxaa ka mid ah in dhali- daada- daayarta soo kacasa in la baro dhaqanka oo ay ka bartaan odayaashii hore ama meelaha iskuullada in lagu dhago dhaqanka oo la baro dhaqanku waa wax aada u muhiima oo bulshada meel kaga jira Een, sidaynu ognahay dhallinyarada maanta joogtaa een, dhaqankii hore ma haystaan lamana socdaan waana waxyaabaha keenaya dhallinyarada hadda joogtaa ay meel kaga dhacaan ama ay si fiican u fahmi waayaan dhaqanka tusaale kale gabdhaha beriga hore waa la ixtiraami jiray haddii nin uu gabarh taabto waxay tegi jirtay in loo arko inuu ummad dhan rogay maantana aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo raggii dhaqan soo jireenkaha inta badan way way dhammaadeen sababtuna waxa weeye jiilkan cusubna ma helin meel dhaqanka lagu baro oo waayo haddii odayaasha aad inta badan joogtaysid ama la sheekaystid waxaad fahmi karaysaa xadaaradihii dhaqankii iyo siduu ahaan jiray iyo gabayada iyo suugaanta iyo hal abuuradeenna waxyaalihii ay ka tiriyeen dhaqanku waa shay aad u muhiima oo bulshadu inay noolaato ama ay isku tiirsanaato ka mida waana waxyaalaha la ilaashado waxyaabaha keliya lagu baran kara waxaa ka mid a in odayaasha dooda loo qabto dhallinyaradana dooda loo qabto ay nooga warramaan dhaqanka si loo soo la ilaaliyo waa in wacyigelin laga sameeyo in dhallinyarada hadda jiilkan joogta loo sheego in raadkeenna iyo dhaqankeenna la ilaaliyo waana inay bartaan oo aad u akhriyaan bugaagta sugaanta dadka soo jireenka dhaqanka ka shaqeeyana inay waraystaan oo looga warramo hooyada iyo aabbaha ilmaha dhalena marka koowaad ilmahooda inay si fiican u tarbeeyaan dhaqankoodana baraan waa shay lagama maarmaan aadna muhiim dhallinyarada aqooyahanka hadda kacaya si weyn waxay uga hadlayaan waa arrimaha dhaqanka ku saabsanaa oo ay xeerarka ka mid ahaayeen raggii hore ay lahaayeen garaha oo kale kala saarista arrimaha khilaafaadka dhexdooda sida dadka loo kala saaro garaha oo kale bal dhibaatooyinkaasoo kale ka waran marka raggii hore laga hadlaya iyo kuwa hadda dhallinyaradana aqoonyahanada ee jaamacadaha dhammaynaya ee magaalooyinka jooga waa run raggii hore ninku markuu labaatan sano gaadho waxaa lagu hadlayn jiray garta inuu meelaha garka tago markaasaa lakala ogaan jiray inuu nin golo loo diri karaya inuusan ahayn waxa kaliya iminka dhallinyarada maanta joogtaana ay ku baran karaan ama kulahan qaadan kara waa in dadkii dhaqankii hore iyo waxyaalo badanna ay u noqdaan oo akhriyaan oo dhaqanka aad aad u bartaan waa sababta keliya ay ku heli karaan dhaqanka kuna baran karaan anu saasaan aaminsanahay waxyaabaha tileeda waa lagu soo nooleyn karaya ugu muhiimsan iskuullada oo kale waan aragnay way yaryihiin iskuullo lagu dhigo oo dhalinyaradu ay ka dhigtaan goobaha dhaqanka soo jireenka ee taariikhda geyiga soomaaliyeed oo dhan aada looga yaqan bal ka warran dhibaatooyinkaas oo kale iyo dhalinyaradu waxyaabaha ay kala kulmaan maadaama aysan faham fara badan ka haysanin xeerarka iyo dhaqamada deegaanada kala gedisan ee soomaaliyeed lagaga dhaqmo muhiimada keliya dhaqanka lagu baran kara waxa weeye aniga aragtideyda in jaamacadaha hadda waddanka jaamacadaha ka jira iskuullaha ka jira in manhaj dhaqanka ka hadlaya waa in jaamacadaha lagu soo daro oo lagaga hadlo oo lagu dhigo tusaaloo kale jaamacadda ilays oo maandhow aan joognay waxa aad baan ugu boorinayaa waxaa lagu dhigaa af soomaaliga af soomaaliga haddii dadka loo dhigo iyo gabayada iyo suugaanta waxyaala loo dhigo oo waxyaalaha aas-aasiga ka ah in dhaqanka dadku ay bartaan oona waxyaala lagu soo nooleyn karo in odayaashii hore la uruuriyo oo dadkan qoraayada ah ama wax alifaa ay ka sameeyaan dhaqamada iyo qaabkaay isu bedelaan iyo qaabka bulshooyinka loogu barbaarin karo qaabka jaamacadaha loogu dhigo waxaan ku boorinaya jaamacadaha soomaalida o dhan in aad loogu arrinkaa loo taakiidiyo sababta waxaa weeye waa isha keliya ee lagu soo celin kara dhaqankeena in dhaqankii dadka la uruuriyo maado lagu dhigo jaamacadahana laga dhigo antaasaan iyo iskuullada iyo meel walba lagu dhigo si dhaqankeena inu ilaalino una soo celinno dadkuna u fahmaan waxyaabaha dhallinyaradu ay ka hadlayaan ee aqooyahanka waxaa ka mid a waa dhibaatooyinka bulshada ka dhex dhacaya gaar ahaan arrimahan laga hadlayo oo ka midka yihiin ilaalinta dhaqanka gaar ahaan haweenka oo soomaalidu waxay ka lahaayeen xeerar badan bal dhallinyaradu ka waran waxay ka fahansan yihiin in haweenka la ilaaliyo inaan tacdiyo loo geysanayn inaana dhibaatooyin aysan la kulmin mararka qaarkoodna waxaa la sheegay in dhallinyaro fara badan ay halis geliyaan nolosha hablo badan balkawra ka dhalinyar ahaan ka aqoon-yahan ahaan sidaad uga wacyigelisaan ama waxyaabaha is leedihiin way ugu muhiimsantahay in wax laga qabto abdikar waa mahadsan tahay horta waxa ugu muhiimsan waxaa weeye ilmaha hooyadii aabihii iyo waalidkii iyo dadka kale ku xereerisan waa inay marka hore iyagu ilmaha dhaqanka baraan oo dhaqanka ilmuhu wuxuu ka barta haddaa arti ilmo dhaqan yaqaano xeer yaqaano dhaqanka hore soomaaliya waa guriga uu ku barbaaray muhiimada koowaad asalkuna waa guriga talabaadna waxaa weeye waxaad arkaysaa hadeer inan labaatan jira ama dhowr labaatan jira oo aan waxyaalaha dhaqankeena garanay sababtuna waxaa weeye dadkii hore hablaha waxay u yaqaaneen birimageydo wax iyo dumarka iyo dadka muxtaramka bay u yaqaaneen mana ogolayn in la taabto sababaha keenaya in waxyaalaha kufsug inugu bataana oo ixtiraam darra u dhaco dumarka ixtiraam logu hayn waxa weye dhaqankii baa laga tegey sababtuna waxa weye dhaqanka haddaan la baranaynin oo la joogtaynaynin dee dadku way lumayaan wayna ka tegayaan haddii tusaale kale bulsho dhan aan meel wax lagu dhagacaysan lahayn oo meela maxaadaa ama meel wax lagu barta ka furnayn dee way yartahay bulshadaasi wax u akhrisa sababtan waxaa weeye dhaqankii barashadiisiibaa meesha ka dhuntay tusaale kale waxaan ku boorinayaa odayaasha dhaqanka malaaqyada suldaanada garaadada in ay dooda iskugu yimaadaan waana tiirka kaliya lagu ilaalin kara dhaqankeenna in ilmayaashoodana baraan dadkana dhaqanka ku faafiyaan waa wax kaliya lagu baran karo iyo meelaha jaamacadaha iyo meelaha la isugu yimaada iyo waa in dooda la qabtaa waa in cilmi baadhis laga sameeyaa dhaqankeena waa dhaqan soo jirana waxaynu ku jirnaa bulshooyin geeska afrika bulshooyinka ugu dhaqanka badan baynu ku jirnaa uguna dhaqanka adag baynu ku jirnaa dhaqankeena inay ilaashino wax muhiima wey waxyaabaha laga hadlaya jaamac waxaa ka mid ah ee caqabadaha bal ka waran fahanka inaysan fahansanayn dhallinyaradu waxa dhaqanka iyo waxaan dhaqan ahayn cabdilkariim su-aashaas waa su-aal aada muhiima waad mahadsantahay waxyaalaha dhaqankeena doorinaya waxaa ka mid a ama daayarteenana dee ay dhaqanka u baran lahayeen ama dhibaatada ku haya haddaan u noqdo waxaa ka mid a horta marka koowaad inagu waxaa nahay society ama bulsho inta badan burburtay baa nahay waxyaalaha keenayna waxaasaa ka mid a waxaynu kaloon nahay bulsho bir dhow noqonaysa multicultural wax laya ama dhaqmo badan soomaalidu waxay u baxday dibadda wadamo kala duwan bay tagtay dhaqamo kala duwan bay soo dhoofisay waxaa laga yaabaa inanka ama nord america laga keeno ama scandinavianka laga keeno dee halkan dhaqanka ka jira ma garanayo sababtan waxaa sababtan u leeyahay baysku waa ilmaha aabbaha iyo hooyada dhala inay dhaqankiisa baraan marka waxyaalaha kale dhibaatada ku hayana waxaa weeye teknolojiyadan waddanka ka jirta dhaqankeena aad bay u saamaysay sababtuna waxaa weeye marka bulshooyinku burburaan afafkooda haddaysan ilaalin dhaqankooda dee wax badan ayay dhibaato soo gaarhaysaa waayo baraha bulshadu afkeenna kuma qorna luuqadeenna kuma qorna marka waa sababta keenaysa in dhaqankeeni uu lumo oo aadna dhibaato ay ugu hayaan laakiin waxa keliya lagu soo celin karaa waxaa weeye in la aasaaso maxado ama meelo lagu barto dhaqanka oo la uruuriyo waayeelkii dadka dhaqanka soo jireenka ahaa si loo kala garto maxaa dhaqanaya maxaan dhaqan ahayn yaa beri mageydaa yaa dhaqan ku ilaaliya yuusan ilaalin yaa beri ka maanin loo noqon karaayo jiilalka inaga dambeeya u noqon karaa dhaqanka ka fahmi karaan wax badan bay u baahan tahay in la qabto amaasanta odayaashu waxay ka hadlayaan inay iyagu weli garihii gacanta ku hayaan oo arrimihii dhaqanka ahaa oo xeerbeegtigii dhallinyaradu weli aysan u tababaranin oo aysan noqonin kuwa qayb ka qaata xalinta iyo dhibaatooyinka ka dhaca magaalooyinka ama miyiga ama deegaanada kale bal ka waran kuwa aqoonta bartay dhallinyarada sida loo xaliya khilaafaadka haddii ay ku dabaqaan dhaqankii hore soo jireenka ahaa ee soomaaliyeed ee odayaashu dhanka geedka ay ku xallin jireen oo kale cabdikariim waa mahadsantahay horta waa sax marka koowaad saddex sharci baa waddankeena marka dhaqan marka laga hadlayo xalin ama gar laga hadlayo horta inta badan lagu dakhbara mid waa sharciga diinta islaamka koowaad ka labaadna waxaa weeye sharcigan dawliga ah ee dee ama circular lowga la yihahdo ee ee dowladuhu dee ay samaysteen ee bulshooyinka dee lagu kala hago ka kalena waa xeerka dhaqanka inagu sidaan jirtana xeerka dhaqanka ayaa ka awood badan labadaba sababtuna waxaa weeye soomaalidu haddii la yidhaahdo gartaa xeer beegti baa lagu gelayaa wuxuu ka jecel yahay in gar cadaabo loo diro ama gar sharci kale loo diro wuxuu ka jecel yahay inuu xeer beegtiga galo waxa keeniyana waxaa weeye waa odayaasha soo jireynta ah oo mar kasta geed tegi jiray waxaana dee dhaqan ku salayn jiray oo kun xalin jiray dhaqan su-aasha waxa kale muhiimaddana waxay tahay odayaasha dadka wax bartay waxaa dhaqanka ay gar ugu geli karaan ama ugu fahmi karaan suldaanada iyo garaadada iyo caaqilada in ay da'yarta markay garaha xalinayaan iyo waxyaalaha dhaqanka xalinayaan in ogolaadanoo ka qaybgeliyaan tusaale kale markuu odaygu garaad yahay ama uu caaqil yahay waa inuu u ogolaadaa inankiisa ama cidda markaas uu u fahmayo ama u barbaarinayo dhaqanka inay garta kala qayb gasho la socoto maanta waxaan ognahay ma jiro nin keliyo caaqila ama nin keliyo garaada oo inankiisa gacanta haya oo dhaqankay baraya waa sababta keenaysaa inuu dhaqanku markaa lumo moogtahay waana meesha keliya dhaqanka laga ilaalin karo odayaasha dhaqanku inay dhallinyarada kaxeeyaan tusaale kale hadduu maanta aadayo meel laba reer loogu garnaqayo ama meel gargeed hoosti la tegayo ugu yaraan waa inuu ku macsuumaa shan dhallinyarada oo aqoon-yahanaa siday uga u fahmaan gartan iyo qaab dhaqanka iyo xeerbeegtiga iyo sidii loo bulshooyinka hore garaha u xallin jireen bal ka waran markaad baaritaan ku samayseen dhallinyarada hadda joogta aqoon-yahanka iyo ilaalinta dhaqanka iyo waxyaabahaas leedihiin haddaan la daba qabanin waxay keeni doonaan inaan dhallinyaradu aysan fahmin oo la xallin jiray dadka dhallinyarada maanta joogtaa ma kala garanayaan maxaa maxaa maxaa berimageedaa maxaa colaadihii hore keeneen maxaa dhibaatooyinka hore keeneen laakiin berigii hore dhaqanka dadka ku soo jiray colaado hore iyo dagaallo hore iyo dhibaato hore ayaa waxaa uga sheekayn jiray ama ay ka dhexli jireen jiilalka ka horreeya jiilalkan maanta dee dhibaatada waxay dhaqankan aan la baranay meel lagu bartaana ma jirto markaas waa sababtaasaa keenaysa inaysan dadku ay dhibaatooyin ku degdegaan mogtahay oo dhaqan ahaanna aynu soo u eegin bulsho ahaanna wax dhibto inugu keenaya uu yahay dhaqankuna sidiisa bannaanba waa tiirka ee ay isku haysato haddii dhaqankaaga iyo afkaaga la dooriyo bulshadaas way luntaa waana waxyaalaha dhibaatada keenaya haddaynan ka hortegin oo afkeenna iyo dhaqankeenna aan la ilaalinin wax muhiiman laga soo saarin jiilka soo socdana loo reebin raadraac weyn oo ay raacaan ama taariikh ahaan ama soo jireen ahaan ama caada dhaqameed ahaan ama waxyaalahan lagu xallin jiray dhibaatooyinka soomaalida soo mari jiray dee waa saa sheegayso beri dalka waxaa iskugu imaanaya mid kanada ka yimid mid maraykan ka yimid oo ku dhashay marka bulsho burburtay ayaynu nahay dhaqamo badan inloo soo dhoofin doono haddaynan samaynin waxyaala muhiima oo tiirtiir aas-aas u ahoo lagu ilaaliya dhaqanka oo lagu kaydiyo way adag tahay in jiilka soo socdaa ama jiilka maanta jooga inay dhaqanka odayaashu oo kale ay yidhaahdaan dhibaatooyinka ugu badan waxa weeye waa dhallinyarada oo aan iyagu ka fiirsanin waxyaabo badan oo keena ama gacanka hadal ama colaado ama dhaqamada deegaanadu ay leeyihiin oo kale ay sababu noqdaan in dagaalla ka dhacaan bal ka war sidee deegaankan looga noolaan jiray sidee awooyaashin wax ku xallin jireen haddaysan wixii baadhin way adag tahay inay fahmaan dhallinyarada maanta joogtaa ama qof kastoo dhalinyaro wax bartay waa muhiim markaa deegaanada uu tago ama joogo waa inuu fahmo ama uu daraaseeyo sidii wax lagu xallin jiray iyo dhaqamadu say ahaayeen iyo bulshadu waxyaalihii ay xeer beegtaga u ahaa ee lama taabtaanka ahayd tusaale kale gabdhahoo kale in aan la kufsan ama la taabto amaxeer dhaqan baa ka yaala haddii la taabto ama wax lagu sameeyo berimageedii ahaan jirtay waxay ka dhignaan jirtay in meeshaasu ama rugmatay ama ay ama ay dee dhibaata ka dhacday tusaale kale inaan geela lakala dhicin inaan xoolaha lakala dhicin inaan dadka waayeelka la dhibaataynin dhaqan soo jireenaa ahayd laakiin maanta waan garan karnaa qofku waayeelka iyo birmagedyada intaba isku si u dhibaataynaya dhallinyaradii hore oo kale marka laga hadlaya dee waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah jaamac gabdhaha way la bixin jireen oo nin baad arkaysa dhallinyaraha oo gabadh la baxaya oo dhowr kale oo dhallinyaraha ay la kaxaynayaan gabadhaasi markaa si nabadgelyaha baa lagu geenayaa deegaanka iyo ooshii ay joogtay cabdikarim waa mahadsan tahay soomaalidu marka laga casrigan laga tago dee shalay bay ahayd gabdhaha haddana waa lala baxaa berigi horena waa lala bixijire waana dhaqan soo jireena marka gabadh lala baxo oliya heblo waa lala baxay reerkaasu waxay og yihiin in gabadhaas mustawo saxa la mariyey oo ninku uu la baxay uuna la tegaya meel waana dhaqan jiray oo caadiya noqon jirabay ahayd oo dadku ay ku ilaashan jireen tusaale kale ninku markuu doonaya inuu haasaawo ama gabadh la baxo dee saddex nin iyo afar nin buu soo kaxaysanayaa cidda markaa uu la xidhiidayo uunbuu gabadhii kala bixi jiray waana dhaqan caadi oo dee soomaalida o dhan haddaba wuu jiraa wax caadi wey gabdhaha waa lala baxaa waana wax jira oo caadi wey bal ka wara sheekooyinkaad ku garaadsatay oo lagaaga sheekeeyey ama dhallinyarada kale ee ayna dhegaysanaysa iyo guud ahaan dadka aqoon-yahanka ah ee deegaanada soomaalida jooga aynaga faa'iidaysan karayaan waxyaalaha aan ku garaadsanay anugu markaan yararayn waxyaalaha garta ah gabdhaha lala baxo in la ilaaliyo dadka berimagedyada ah in la ilaaliyo waxyaalaha deegaanka ujo marka waxaan odhan lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta dhegaysanaya oo ayna xeeriyaan waxyaalihii la ilaalin jiray ee dadkeenna dhaqanka iyo soo jireenka u ahaa si aynu u noqonno bulsho badbaada oo wax badan ka badbaada waana takeliya afkeenna lagu ilaalin karo lagu ilaalin kara dhaqanka bal ka waran dhallinyaradii hore qadarinta bulshada ay ku dhex noolaayeen siday u ilaalin jireen iyo waxyaabaha aad is leedahay waa laga baran karaya waad mahadsantahay cabdikariin horta dhallinyaradii hore waxyaalaha gabdhaha iyo waxyaalaha dadka berimagada ceeb baa ahayd in la taabto ninkuna hadduu waxyaalaha taabto ama waxyaala dhaqana jabiyo inuu qof dili kama duwanin ama inuu dad laayay wax kama duwan ama inuu bulsho dhan baabiiso kama midan maantana haddii qofku waxuu doono sameeyo oo waxyaala dhaqanka taabana sameeyo cidina dan kama leh sababtuna waxaa weeye berigii hore dadkuna way koobnaayeen aabbayaal dhaqanka yaqaana iyo xeerbeegtiga iyo wax jiroo dhan yaqaanana way jireen oo ilmaha waa lagu barbaarin jiray laakiin maanta waan ognahay waxaa jira aabba jooga dibadda waxaa jooga aabba jooga dalka oo aan inankiisii awood u helin ama gabadhiisu inuu dhaqan ku barbaariyo waana sababta keenaysa in la ixtiraami waayo waxyaala badan oo bulshada aasaasi u ahaa oo dhaqan u ahaa jaacan barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisi baynu maraynaa waxyaabahaad ku talinayso oo aad leedahay hala ilaaliyo oo hala soo nooleeyo oo dhallinyarada haatan aqoon-yahanka iyo odayaashii hore iyo dadka hadda sii joogana een ha lagala hadho maxay yihiin waxyaalahan ku talinaya aniga waxaa weeye in cid kasta oo soomaaliyeed oo dhaqankii haysa ama waxyaalihii dhaqanada inoo ahaa in ay baahiyaan oo deegaanka ay joogaan ay dadka baraan ta kale aan ku talinaya waxaa weeye meelahan jaamacadaha iyo cilmibaarista lagu barto ama waxyaalan in lagu soo diro dhaqankeenna afkeennana aad inaan barano bulshadu haddaysan afkeeda aad u baranin afku waa ka kow dhaqanka marka yaradana in aad looga waageliyo waxyaalaha dagaalada ah waxyaalaha dhibaatada ah iyo inay dhaqanka bartaan sababtuna waxaa weeye haddaan hadda la daba qabanin oo dadka dhaqanka asalka u ah aan la geynin oo dooda loo qabanin oo bulshada wacyigelin fiican loo samaynin oo laga tigin tiir waxbarasho oo taagan oo lagu dhigto iskuullada iyo jaamacadaha iyo maxadada way adkaanaysaa in dhaqankeenna la ilaaliyo waana sababta keliya lagu ilaalinka dhaqankeenna in la ururiyo la qoro maada la barto caadiya laga dhigana waa wax keliya aan isleeyahay waa waa soo nooleyn karaa dhaqankeenna dhegeystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeenii suugayaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti inoogu ahaa jaamac cabdiweli cali oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool waxuuna ka hadlayaa fahanka dhallinyarada deegaanada soomaaliyeed ay ka haystaan in la ilaaliyo dhaqanka iyo sida raggii hore ay u ilaalin jireen intaanu barnaamijkaasi mid la mid a aan ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelya
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdikariim nolol oo inoo soo diyaariyey barnaamijka sooyaalka dhaqanka lana la socotiinayay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur xasan nuur nuur bukhaari oo stuudiyaha igula sugan
mahadsanid jaamac waxaa goordhow la filayaa in lasoo saaro isku aadka wareega sideedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league waxaana kooxaha sideedda ah afar ka mid ah yihiin kooxo ka dhisan dalka ingiriiska oo ay ka mid yihiin manchester united manchester city tottenham iyo liverpool halka afarta kale ay kale yihiin yuventus oo ka socota talyaaniga cix oo matalaysa holland barcelona oo matalaysa kooxaha spain iyo f c borto la arki doonee sida ay isku dhici doonaan kooxahaasi xalay waxaa dhacay oo lasoo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan wareega lix iyo tobanka ee koobka yuruba league waxaana kooxuhu ay isugu dhaceen sidan chelsea shan gool iyo eber ayay ku qabatay kooxda dinamikef waxaana isugeynta labada lug ay isla ciyaareen labadan kooxood ay chelsea ku badinaysaa sideed gool iyo eber saddex ka mid ah goolasha shalay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan jirood oo ah laacib u dhashay dalka faransiiska valensia iyo kooxda krasnodar ciyaartoodii waxay ku dhammaatay saddex gool iyo labo oo ay guusha ku raacday isugeynta labada lug ay ciyaareen kooxda valensia sidaasina waxay u gudubtay valensia wareega sideedda napoli ayaa waxa ay ku khasaartay saddex gool iyo gool kooxda salisburg hase yeeshee farqiga goolasha ayay ugu gudubtay wareega sideedda kadib markii ay lugtii hore saddex iyo eber kusoo badisay arsenaal ayaa saddex iyo eber dirtay kooxda kheyn ee faransiiska waxaana ay sugeynta labada is arag ay arsenal kusoo badisay afar iyo saddex lugtii hore waa laga badiyey laakiin farqiga goolasha ayay ku hartay kheyn benfica ayaa saddex iyo eber ugu badisay kooxda dinamo zagreb inter oo ay ka hartay tartanka waxaana hal iyo eber dirtay kooxda antact frankfort slavi breg ayaa si lama filaan ah waxa ay ku garaacday kooxda sevilla ee dalka spain kana mid ahayd kooxihii loo saadaalinayay inay tartanka ku guuleysan doonto waxaana ay ku garaacday afar gool iyo saddex mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay viyarealna waxa ay laba iyo hal ku dubatay kooxda zenit waxaa hadda wareega sideeda ee tartankani u gudbay kooxaha viyareal slavi breg entat frankfort benfica arsenal napoli flenzia iyo chelsea sidoo kale goordhow ayaa iyana wareega sideeda isku aadkiisa ee tartanka eurube league lasoo saari doonaa natiijooyinkaasi iyo kooxuhu sida ay isugu dhacaanna waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna waayahay nuurow bal isku aadkaas aanu dib u fiirinay waxaa tidhi afar kooxood oo ingiriisa ayaa ku jiro ma laga yaabaa inay maanta suurtagal noqoto inay afartooduba isku soo aadaan waa suurtagal sababtoo ah lama oga waa qoratuur laakiin waxaa la saadaalinayaa ugu yaraan in laba ka mid ah ay isku dhici doonaan waana sida ay rajeynayaan kooxaha ingiriiska inaanay isku dhicin oo ay iyagu isku go-in laakiin fursad weyn ayay haystaan maadaama ay afar koox oo british ah ay ciyaarayaan waxaa dhici karta in laba ka mid ah ugu yaraan ay u gudbaan wareega eh, afarta koox marka laga tago eh, waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay dhegeystayaal idaacaddeenii eh, dhallinyarada maanta oo idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a wadajirna halkan idinkaga soo jeedinay nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac farasleh farsamada waa jimi ferry tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh